subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay sagaal iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ah ee v o a somaali com idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdixmed
maadaama oo ay qayb uun ka yihiin guud ahaan maaliyadda guud iyo dhaqaalaha adduunka ee muddadan lasoo dhaafay noqonayay dhaqaale aada
oo la buuxiyo boosaskooda sidoo kale waxaan idiin haynaa ganacsiga magaalada melbourne ee dalka australia oo si weyn idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
iyadoo ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaad ayaa in ka badan koob iyo toddobaatan milyan oo qof ay codadkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimo ee maraykanka oo lasoo gebagabayn doono saddexda bisha nofembar ee soo socota inta badan gobollada maraykanka ayaa dadka u ogol inay codadkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta weyn ee doorashada tirada koob iyo toddobaatanka milyan ee codadkooda dhiibtay ayaa marka laba loo qaybiyo ka badan tiradii hore ugu soo baxday doorashadii laba kun iyo lix iyo tobankii ee maraykanka taasoo ahayd boqol sideed iyo soddon dhibic sideed milyan oo qof khubarada doorashooyinka ayaa sheegay in isu soo bixitaanka doorashada ee dadka codadkooda dhiibanaya sanadkan ay noqon doonto tii ugu badnayd ee tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo sideedii markaasoo shan iyo lixdan boqolkiiba dadka maraykanka ee xilgaasi isu diiwaangeliyay doorashada ay codadkooda dhiibteen madaxweyne trump ayaa xalay ka ololeeyay gobolka arizona oo ka mid ah gobolada la saadaalin doono inay go-aamin doonaan doorashada halka ninka la tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga joe biden uu isagana codkiisa ka dhiibtay gobolka uu ka soo jeedo ee dalawer falanqeeyihii siyaasadeed ee lagu xiray dalka belorusiya ayaa la sii daayey kaasoo la xiray ka hor doorashooyinkii muranka dhaliyay ee bishii agost dalkaasi ka dhacay kadib markii uu dalbaday in la sii daayo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo sida uu v o eda u sheegay qarankii u doodayey siyaasiga vitali shelrof oo asal ahaan ka soo jeeda belorusiya balse haysta dhalashada maraykanka kaasoo horey uga soo shaqeeyey ololihii doorasho ee madaxweynihii hore ee maraykanka barag obama iyo sidoo kale ololihii senator berne sanders ayaa la xiray siddeed iyo labaatankii bishii juulaay xilligaas oo uu booqanayay waalidiintiisa oo ku sugnaa dalkaasi dowladda belorusiya ayaa vitali kusoo oogtay dacwad ah inuu xubin ka mid a mucaaradka ku taageeray abaabulka mudaaharaadyo sharci darro ah ka hor doorashadii sagaalka agost ka dhacday dalkaasi ee madaxweyne lokoshenko uu sheegtay inuu si aqlabiyad leh ugu guulaystay laakiin loo arkayay doorasho kushubasho ah si uu xafiiska usii joogo ninka xukunka dalkaasi hayay lix iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay arrinkaasi ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo ay dhigayeen dadweyne caraysan kuwaasi oo doonayay inay si nabada xukunka uga tuuraan lokoshenko laakiin ciidamada ammaanka ayaa si adag uga hortegay dibadbaxyadii dadka ay dhigayeen lokoshenko ayaa hore u sheegay in banaanbaxyada dalkiisa ka socda ay taageerayaan gacmo shisheeye oo reer galbeed ah taasoo uu tilmaamay inay caddeen u tahay xarigga vitali shelarof dhegaystayaal warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkii dunida noo akhrinayay magaalada melbourne ee dalka australia ayaa guud ahaan dib loo furay goobaha ganacsiyada kadib markii madaxa gobolka victoria daniel andrews uu ku dhawaaqay soomaali badan ayaana dib u furay xarumahooda ganacsi wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan melbourne ka soo diray
xabiibo cabdulaahi dukaankeeda dib ayay u furtay macaamiisha saaka moolasha ayay u soo dheelmadeen si ay u dukaamaystaan kuwani waxay gaar u yihiin soomaalida oo badi iyaga ayaa ka dukaamaysta waana meelaha ay ku iibiyaan duruucda iyo agabka kale ee dumarku ay isku qurxiyaan magacayga xayo cabdulaahi macalin maanta dareenka anaga lama koobi karo muduu naga xirnaa haddana ilaahay cudurkii waa naga kor qaaday maanta waa naloo fasaxay in naloo furo ilaahay mahad isku le tartiiba an gadadoo haayana meelo nabada an roogna ilaahay cudurkii iyo shidadiina na dhaafi arlaada barwaaqo dhulkana jimu macaamiisha ayaa iyana dhankooda aad u riyaaqsan saaka maadaama ay adeeganayaan
magacay waxaa waaye aisha maanta maanta waxaa ku faraxsanahay dukaankan la furay nematic betig maanta lagu horeysa waaye um, I'm really happy that we're able to connect to the Somali community and you know get the businesses back up.
aada ayaan ugu faraxsanahay furitaanka la furay ee shoobinka haddana aad iyo aad ayaa looga shoobin garaysanayaa ilaaha mahadda iskale ganacsatada soomaalida halkan dukaamada ku leh ayaa aad u faraxsan inay dib u furaan ganacsiyadooda sida luul xuseen maanta annagoo dib ugu soo noqonay dukaamadii oo la furay yaan aad ugu faraxsannaha annagoo caafimaad qabno oo nabad qabno inaan kusoo nabad noqonay dukaamadiina loo furay maqaayadihiina loo furay
kafeteeriyada ayaan arkayay iyagoo ay hor fadhiyaan soomaali shaahaysa sida cabdidaahir oo muddo ku taamayay inuu kafeegan hortiisa ku qaxweeyo kofigana waa cabaynaa waxaan fadhinaa kofeeyadan fadhinaa first time waxaa noogu dambeysay boqol iyo laba iyo toban maalmood ka hor maanta aad iyo aadaan u faraxsannahay wax walba waa noo furiyeen everything is okay mooskayga iyo qadadeeda waa la fasaxay meelaha waa ciideenna ciid waay dhanka cunooyinka markaad eegtana maqaayaduhu waxaa loo oggolaaday ilaa iyo labaatan qof inay gudaha ku cuntayso halka dibaddana tiro ka badan la oggol yahay cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka xaafadaha u dhow moolkan laakiin maanta waa nuuruuro waa bil dhalatay weeye waxaanaan rajaynaya insha allah inaan ilaahay cudurkugu soo celin ganacsigu iyo dadku dhibaatadii ay kala kulmeen koronavirusna in ma garanaysaa ilaahay uga soo kabaan rajaynaynaa waana bil dhalatoo kale moolkan waa midka ugu badan dukaamada ay ku leeyihiin soomaalida deggan xaafadahan albaabada ayaa loo furay ganacsiyada kala duwan sida maqaaxidaha kafeteeriyada iyo dukaamada dharka iyo agabka kale lagu iibiyo arrintan waxa ay u soo beegmaysaa xilli madaxa gobolka victoria daniel andrews uu ku dhawaaqay in dib loo furay ganacsiyada iyo weliba meelaha laga cunteeya ee magaalada melbourne kadib markii laba maalin oo isku xigta cudurka covid sagaal iyo toban gobolka victoria aan waxkiisa laga diiwaangelin ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia mahadsanid ibraahim cumar baafo oo warbixintaasi inooga soo diray dalka australia
suuqyada saamiga yurub ayaa si xoogan hoos ugu dhacay iyada oo khasaaruhuna uu kordhay halbaageedii la filayay ayaa isna hoos u dhac weyn uu ku yimid heerkii ugu hooseeyey tan iyo dabayaaqadii bishii may tani ayaa imaanaysa iyada oo yurub meelo badan oo ka mid ah lasii laban laabay xakamaynta iyo sharciyeenta lagu yareynayo faafitaanka xanuunka covid -19ka warbixintan waxaa kasoo diray magaalada london wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil tusmada saamiga suuqyada yurub ayaa hoos u dhacay boqolkiiba laba dhibic afar halka ay dalalka jarmalka iyo faransiiska ay hoos u dhaceen boqolkiiba saddex dhibic saddex saamiga suuqa ingiriiska ayaa isaguna hoos u dhacay boqolkiiba laba dhibic laba tan ayaa haddaba waxay ka dambeysay iyadoo xanuunka covid sagaal iyo toban uu maalinba maalinta ka dambaysa sii laba kaclaynayo dalal badan oo ku yaala yurub cabdiraxmaan sheekh cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha waxa uu inoo sharxayaa macnaha hoos u dhaca ku yimi suuqyada saami qaybsiga suuqa saamiyadu waa suuqa lagu kala iibsado sheerarka badanaaba shirkadaha waaweyn ee ka diiwaan gashan suuqyadaas suuqa mareykanka oo kale suuqyada ugu caansan waxaa kamid ah s m p iyo nastek halka wadankan ingiriiska boqolka shirkadooda ugu waaweyn saamiyadooda lagu kala iibsado futsi boqol wadanka jarmalkana dax haddaba hoos u dhacan maanta waxa uu waa kii ugu ballaadhnaa lixdii bilooda lasoo dhaafay halka wadanka faransiiska sbain iyo mareykankaba ilaa boqolkiiba saddex uu market indexku hoos u dhacay wadanka jarmalkana boqolkiiba afar badanaa waxaa keenay hoos u dhacan soo laabashadan uu mar labaad soo laabtay cudurka koronaha iyo xayiraadaha cusub ay soo rogayaan wadamadaas shirkadaha uu aadka u saameeyeyna waxaa ugu badan kuwa quseeya dhinaca safarka ee tooska u saameynayso xayiraadaha sida diyaaradaha oo kale iyaga oo dad badan maalgashadayaashuna ay iska iibinayaan sheerarkii amba saamiyadii ay hore u haysteen iyagoo ka cabsi qaba inay shirkadahu uu aada u saameyn doono xayiraadahaas wadanka mareykanku suuqa saamiyadu aada buu kor ugu kacaya muddadii lasoo dhaafay laakiin hoosu dhacan badanka waxaa keenay warwarka laga qabo doorashadan kusoo food leh ee madaxtinimada dowladda faransiiska ayaa tijaabisay bandoo ka dabacsantii dalka la saaray bilowgii xanuunka oo ka bilaabmaysa toddobaadkan sida ku xusan qoraal qabyo ah oo ay warbaahinta jarmalka iyo reuters arkeenna ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa iyaduna sheegtay inay doonayso inay dhammaan la xidho muqaaxyaha wax laga cuno iyo weliba baararka wax laga cabo laga bilaabo afarta bisha noofembar oo ku beegan toddobaadka soo socda halka culays weyn oo isa soo taraya uu soo fuulay ra-iisul wasaaraha britain isagana inuu bandoo caam ah dalka ingiriiska oo dhan kusoo rogo walaac badan ayaa ka muuqda suuqyada saamiga caalamka tirada dadka xanuunka ku dhacaya awgeed iyo iyada oo ay u muuqato in dalal badan oo ku yaala yurub goor ay noqotaba bando la saari doono haddii aan wax deg deg ahi isbedelin sidee haddaba ayay isugu xidhan yihiin suuqyada saamiga adduunku gaar ahaana yurub waa kan mar kale cabdiraxmaan sheekh cusmaan suuqyada saamiyada adduunku aada bay isugu xidhan yihiin maadaama oo ay qeyb uun ka yihiin guud ahaan maaliyadda guud iyo dhaqaalaha adduunka ee muddadan lasoo dhaafay noqonayay dhaqaale aada isugu furan iyadoo wadamo badan oo kamid ah adduunka ay fududeynayeen shuruucda iyo qawaaniinta in la maalgashado suuqyada saamiyada ee wadamadooda berigii hore waxay ahayd qofku inuu suuqa joogo si uu u maalgashado shirkad kamid a shirkadaha laakiin hadda teknolojiyaddu waxay fududeysay inaad maalgashan karto shirkado kala duwan oo kamid ah qeybaha adduunka meeshay noqotaba sidoo kale laamaha maalgashiga ee dowladaha hadday noqoto iyo bangiyada waaweynba waxa ay isku dayaan in aanay maalgashigooda oo dhan ka dhigin hal wadan amba hal ganacsi laakiin inay kala duwaan si ay u yareeyaan halisaha ka imaan karaya maalgashigaas
agaasimaha suuqa saamiga ee atlantic capital john wolfet ayaa sheegay in aanu filaynin in hoosu dhacani aanu muddo dheer noqon doonin laakiin walaacu sii jiri doono inta ay dhacayaan doorashooyinka dalal badan oo la sugaya sida maraykanka iyo heerka uu u socdo xanuunka covid oo hoos u dhaca mooyaane
laba xubnood oo ka bannaanaa aqalka wakiilada somalilan muddo ku dhow laba sannadood kadib markii geeri ay ku timid xubnahaasi kuwaas oo kaydkoodii xisbigii bedeli lahaa uu dhammaaday ayaa toddobaadkan waxaa buuxiyey xubno kale oo aan xisbigoodii ka tirsanayn haddaba xeerkee ayay ku yimaadeen xubnaha loo dhaariyey kuraastaasi warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheenna haashim sheekh cumar good
muddaba waxaa muran sharci ka taagnaa laba xildhibaan oo ka tirsanaa aqalka golaha wakiilada ee somalilan oo xubnimadoodu bannaanaatay geeri ku timid awgeed muddo toddobiyo toban bilood iyo toban bilood ka hor ah xubnahaasi oo ka soo jeeday gobolka awdal lana soo doortay doorashadii labadii kun iyo shantii ka dhacday gobollada somalilan taasoo sida sharcigu dhigayay la waayey xubnihii buuxin lahaa labadaasi jago kadib markii uu dhammaaday kaydkii xisbigii udub ee gobolka awdal isla markaasina aanu jirin qodob kale oo sharci oo sheegaya cidda buuxin karta jagadaasi haddaba bishan koob iyo labaatankeedii iyo lix iyo labaatankeedii ayaa labadii jago loo dhaariyey laba xubnood oo kale oo ka soo jeeda liiska xisbiga u cid ee galay doorashadii labadii kun iyo shantii loogu codeeyey gobolka awdal xildhibaan xasan xuseen maxamed oo kale xubnahaasi la dhaariyey ayaa uga warramay idaacadda v o e sifihii ay u soo mareen inay buuxiyaan labadaasi jago ee geeridu bannaysay
waktiga geerinaxaysaa ay geeriyoodenkaas cali are sagaaliyo tobankii june two thousand nineteen kii geeriyooday axmed cabdi wuxuu geeriyooday saddex iyo labaatankii january twenty twenty ayuu isna geeriyooday marka anigu ka dambe ayaan dhaxlayay sideed labaatan january ayaa anigu inaan ka hawlgalo hawsha golaha shadejiga iyo madaxweynaha baan naga dalbana golihiina waxay yidhaahdeen waxaanu ku soo saari karnaa mooshin baanu ku soo saaraynaa oo xeerku uu dabran yahay oo xeerka lama ogainto saddex afar xeerkiisa waxay xeerdaa sameeyey tobankii la yaabsaday
loo gudbiyaxeerka goluhu doonayay inay meelmariyaan si dhilnaanshaha golaha tiradiisu u buuxsanto sida uu dastuurka somalilan
caarku ma wada qaadan karo labada xildhibaan ama reerkaa baanu siinaynaa ama waxaanu siinaynaa kulmiye
iyadoo marxaladaha si kala duwan ay soo mareen ayaa nidaamka sharci ee cusub ee labada mudane ku soo galeen golaha wakiilada xasan xuseen kasoo dhawaanaya dejintu xeerkii waa la soo baarlamaanka dib uu soo gudbiyey uu ansixiyey dabeedna inkastoo halkaa lafteeda aanu dhib kala kulannayoo waktigii xeerka la ansixin rabay baa labada darifyadu ka baxeen xeerkii xeerkiibaa koronkiiba ku yaraaday maalmihii hore aakhirkiiba koronkii waa buuxsaday xeerkiina saasoo ansax ku noqday dabeedna guutiguna duuduub bay ku ansixiyeen dabeedna madaxweynuhuna maalintii labaadba digreetadiibuu isna suga saaray uu xeerka ku ansixinayey markii digreetadii baarlamanku soo noqotay baa annagana la noo gudbiyey commishanka commishankuna waxay liisaskii bay eegeenoo sidaasay sax ku noqotay sidaasa maxkamaddii sare loo gudbiyey dabeedna sidaasay nagu dhaarsay koob iyo labaatankii baa ana la dhaariyey bashiirna waxaa la dhaariyey lix iyo labaatankii baa la dhaariyey marka laba iyo saasaan ku gallay sharci number ninety one two thousand twenty qodobkiisa toddobaatan iyo sideedaad farqadiisa afraad ayaa noo baneeyey inaan buuxinno labadaas jabo xeerka doorashooyinka guud iyo diiwaangelinta haddaba iyadoo buuxinta xubnaha golaha wakiilada ka bannaanaada sharcigu dhigayay in xisbi walba xubintii ku xigtay tirada codadka kusoo buuxiyo jagada bannaanaatay ayay labadan xubnood noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee buuxiyo xubnaaan xisbigooda ahayn ee ka bannaanaaday aqalka wakiilada ee gobolka laga soo doortay islamarkaana aan hore loogu darin xeerka doorashooyinka somalilan balse xeerkani uu noqonayo markii u horreysay ee uu dhaqan galo haashim sheekh cumar good v o a boorama kaasi waxa uu ahaa haashim sheekh cumar good oo warbixintaasi ka soo diray magaalada boorame
ciyaaraha oo u dhexeeya gobolada ayaa ka bilowday somalilan si rasmi ah ayuuna shalay galab uga furmay magaalada hargeysa iyadoo ay ka qaybgalayaan dhammaan goboladaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada hargeysa wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
tartanka ciyaaraha gobolada somalilan oo maanta si rasmiya uga furmay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay furitaankii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin ka socotay dalalka jabuuti iyo etoobiya sida uu u sheegay v o a agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan maxamed cabdilaahi siciid khaawi waxaa si rasmiya maanta uga furmay garoonka hargeysa stadium ciyaarihii gobolada jamhuuriyadda somalilan oo ay kasoo qayb galeen wafdi kala duwan oo ka yimid jabuuti iyo etoobiya waxaa kaloo kasoo qayb galay madaxweyne jamhuuriyadda somalilan oo furitaan ka sameeyey ciyaaraha waxaa maanta dhacay laba ciyaara iskaga hor yimaadeen gobolada buuhoodle iyo hawd oo ku dhammaatay barbaro waxaa kaloo daawasho ugu yimid dadweyne fara badan oo daafaha hargeysa iyo gobolada ka yimi oo furitaanka ciyaaraha iyo daawashadooda qayb ka ahaa taaraabunkaas oo runtii aan uga mahad celinay sidii ammaanka ahayd ee ay u daawanayeen ciyaaraha oo aanu leenahay waad ku mahadsantay sidii quruxda badan ee ammaanka awdiya aad u daawateen waxaanu kaloo u mahad celinaynaa ciidamadii qaranka ee ammaanka sugay ee sida hagar la-aanta mar walba u ilaalinaya ammaanka sugidiisa runtii ka wasaadanaya ciyaarahaan waxaanu mar walba kaantaroolaa ilaalinaa oo xukunnaa oo gacanta ku haynaa ammaanka garoonka hadday tahay ciyaartooga oo loo sameeyey xeerar iyo shuruuc inanka ciyaartooyga wax sameeya lagu ganaaxo lagu qabto lagu xakameeyo ciidanka ammaankuna waxa ay xakameeyaan oo gacanta ku hayaan taaragunada kala duwan ee daawashada ugu yimi ciyaaraha kala duwan ee ka socda hargeysa stadium dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si weyn uga qayb galay maanta ciyaarta furitaanka iyadoo garoonka hargeysa stadium ee kubadda cagtu si weyn u buuxay islamarkaana dadku ay aada ugu badnaayeen waxaana dadkan ay ahaayeen taageerayaal kala safnaan labada gobol ee buuhoodle iyo hawd oo ciyaartii maanta ee furitaanka lagu bilaabay qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay eber iyo eber iyadoo labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar farsamadeedu aad u sarrayso oo weerar iyo weerar celisa xulka gobolka hawd ayaa u suurto gashay inay hormaraan oo ay dhashadaan gool
cabdilcasiis qulcode caalami garoonka hargeysa stadiuma cabdilcasiis qulcode ciyaartayga u seexay taasi oo sii kordhisay xamaasadda ciyaarta islamarkaana xulka gobolka buuhoodle kadib markii khalad difaaca gobolka hawd ay ka galeen loo dhigay laaga xorta ay u suurto gashay in goolkii barbardhaca ay dhashadaan gool xulka gobolka buuhoodle ciyaartayga waa biraatiyaatan lambarka tobanaad ku calaamisa jimaala sagaashankii daqiiqadood ee ciyaarta loogu talagalay ayaa kusoo gabagaboobay barbardhac hal iyo hala waa kan mar kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan mister khawi oo uga mahadnaqay dadka reer hargeysa soo dhoweynta ciyaarta maanta dadweyne fara badan oo daafaha hargeysa iyo gobolada ka yimi oo furitaanka ciyaaraha iyo daawashadooda qayb ka ahaa taaraabunkaas oo runtii aan uga mahad celinay sidii ammaanka ahayd ee ay u daawanayeen ciyaaraha oo aanu leenahay waad ku mahadsantayd sidii quruxda badan ee ammaanka aad u daawateen waxaanu ciyaaraha gobolada somalilan ee maanta furmay ayaan ku ekayn oo keliyata ciyaaraha kubadda cagta balse waxaa jira ciyaaro iyo orodo kale oo garab soconaya sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaa kaloo yeelay ciyaaraha kubadda cagta barbar socda ciyaarihii orodada oo ay ka qayb galeen dhammaan afar iyo tobanka gobol ee tartankan ka qayb galaya waxaa kaloo yeela habeen damba bilaabmaya kubaddii baasiska oo ay ka qayb galayaan sideed gobol guud ahaan ciyaarahani waxay socon doonaan muddo bila marka laga yimaado ciyaarta shalay ku dhex martay magaalada hargeysa ee furitaanka u ahayd koobka gobolada somalilan waxaa maanta gelinka dambe foodaystari doona oo ciyaartu ay ku dhex mari doontaa garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium labada xul ee gobolada sanaag iyo saaxil khadar maxamed cakule v o e hargeysa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
guud ahaana idaacaddii aroornimo waa naga intaas dhegaystayaal anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed mursal ayaa idinla socodsiinaynaa iyadoo dhinaca farsamadii isku soo duburidka barnaamijkaana uu lahaa bashiir abikar cabdulaahi intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo